बरसे संक बनिया अली बदन ए अली बदन ए
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu minfele dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tartanka raadiyaha warsan oo ah min kasta idaacadda warsan kula dareertan barnaamijka weli waaye barnaamij daabageliyaha garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan sidaas oo kale jaamacadda b i u iyo dhiniga su-aalan oo kala qeyb qaadahayta uu ka barnaamijka tartanka ku duwanaada doona sidii haminadii hore uuna ka daadihi jirnay uu ka saddex xaafadood iyo tartan dhexmaro doona xaafadoogaas oo shalce berdaale b salaamey b iyo wadajir b markale hobasiinkanaga sadiida xaafadood ee uu ka tartanka dhammaran doona waliwaaye berdaale b salaamey b wadajir b sadiidaas xaafadood oo uu ka tartankan dhexeey xaafadii dhibac badnaata iyo tartankaha ka baha doonta lamada kala heri doona markale siinkanagoy sadiidaas xaafadood haddii xitaa hal xaafadood kabadeeda hal su-aal yaha baha doonta inta kale wada heri doonaan qaabkaasi barnaamijkan inka dareera doono oo ilahay raale ka nagida su-aalo wali waaye tumiyo afar su-aalood iyo laka dari lix su-aal kale oo diini ah qaabkaasi aan dhihi doonan su-aalo su-aalo sideeda xaafadood oo ka kuwada dhexey wali waaye tumiyo afar su-aalood laka dari lix su-aalood kale oo diini ah qaabkaasi ka daadihay doona tartanka uuka oo ilaahay raale ka nagida wal fursad ama sii doona sideeda xaafadood xaafad kasta wali xaqin lataa intii hal mar unan weerin halkaas mar unan weerin hobna dheeguwaayta guutaan barnaamijka kuu wareejiyaan sideeda xaafadood min hal mar yaan weeraana halkaas mar hoobiyana dheeguwaayta su-aaliya iskulahayta wali an wareejiyaane xaafado kale markaas xaqan leh marka saas oo kale wali ku cusdaane buuqa iyo si waxaan kan inti noo yaraayan si inis dheegna maadaama fiinaale la marahayo barnaamijka gebageba markuu marahayo tartanka uu kamid baa dhex mari doona berdaale b salaami b iyo wadajir b abwaaniinta uu ka sidiida xaafadood shal taageersan wali waaye jaakole koronto iyo abwaan weerow wali ka bilaabay weerow uu ka maadaama hamiinkii koowaad usa xaafad ansafanyi antanin sheega xaafado usa dhimishe eh inta warqado inshal furna marka hore laakiin nin sheeg xaafadaada uu ka ata برد يا xaafado uu kaad ata هانا هافدا bardaale b salaamay b wadajir b أما إنك مسيسير سلامي بي اسم مسيسير
xaafada salaamay b cali eh wadajir b
wadajir b jaakole berdaale b berdaale b jaakole ka bilaaw sideed warqadood meeli yaalanta wali ka qorana yes lamana wali ka qorana no no marka lankiha ka toosta warqada yes iyo xaafada dhimisha ee su-aalaan ka horeeto unaka daha furo doon jaakole nin bilaaw warqada tiita fur wala ka qoranin sheeg jaakole fur warqada tiita wala ka qoranin sheeg no yes cali eh no yes weero eh just my galan in ha- yes I work at in uh, Kakoranoi yes xaafada tiita taw my hafid is سلامي بي my work at is yes okay salaamay b iyo kadaha furi doono su-aalanka horeyta ee tartanka marka hore wali xaqiijiyay xaafado inta khad ka jiraan in kale halo berdaale
Hello, Radio Wilson.
halo salaamay Hello, Radio Wilson.
halo wadajir
Hello, Radio Wilson.
waayahay eeda aan mahadsantiin sidii isin waktiga ilaalideen isin kuma hadnagaana hooba siinkanaga walaayar dardaaran ee xaafad kasta ee, su-aalo wali kuwada doone hooba berdaale una tusaale ahaan salaamaya laka bilaabo doona se iyo haka toosi warqada yaas hal su-aal una weydiina haddana xaafado kale markaas yaan weera doona haddana xaafado kale kubacda haddana xaafadii koowaad iyo haka bilaabaan qaabkaas iyo su-aalo ka dareerayaan xaafad kasta wali uu ka xaqniin ka lataa anti hal mar aan weerin mar lamaad obisi deg deg ee uun xaafadan weerna nin jawaab waayta xaafado kale ee kiigta iyo markaas fursada siyaan qaabkaasa ka dareeraasa xaafadii hal dhibac kabadeeda ama shan kabadeeda ama toban kabadeeda iyo uu ka ha ka heri doonta tartanka inta kalena wada heraayaan su-aalan koreytan diyaar garoodoy salaamay b hallow salaamay b Hello, Radio Warsan.
salaamay b su-aalo aan ka horeyta ee tartanka uu ka dhigaan fura waan wali waaye su-aal diini ah sheeg kowdii kow waajibisi mar lamaad siinkanagoy su-aalo diiniyu sheeg kowdii kow waajibisi mar lamaad sheeg kowdii kow waajibisi
bartanaa jiree booga tartanka gargaar ku gal bartanaa jiree wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo ho wal barki bajeelidaalako
hallow salaame
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Maasir, maasir, salaamay. Ugu soo dhajaajin sideen insha Allah may banaanaate alxaj.
kanag
Bismillah.
Kana- Ugu sideen may banaanaate alxaj.
jawaabta kanag Alxaj, alxaj.
salaame jawaabta kanag
Loo baahna mar labaad kanada may banaanaate alxaj.
sax iyo qalad guddiga
waayahay barnaamijka tartan aqooneedkanen bilaabadii oo uu ka saddex xaqidood is argahayan waana tartan xiisile use eyi su-aalii ka horeytii ama su-aalii koowaad ee aan ka horeytii oo koliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyeen su-aalahaas too sax haynu
xaafadoon in sheegaana su-aal faa'iidaysi ama jarta kusii dareeraana su-aalaasooy weli ku jawaabayay guddiga balse weli siyaane xuseen si su-aalaasooy jawaabteen
بسم الله وترتن كان بالله ودي سؤال إن كوريك ميل ورسي ترتم يالك حافظ سلامي بي سؤال سؤال دياسي سدتان شاك كودي كو واجبي دي مثل كوكي أو كو واجب كدك شاك سؤال جوابتي هدي انقود قالنا ما نغداسة إيرن كمركو أسا نغد لما بول إيكو ما واجب نغداسة إن سدناف إيرن أ ذكر كديوة هدي جوابت مرلمات كنا حسني كودي كو واجبي سميل كجاذة iranka markii uu sanagada lama boqol iyo kow may waajibka nagadaase saddex boqo- eh, saddex naaf inuu isla ku biyey
waayahay su-aalaha dareerta weliba iskulaha wadajir b haloo wadajir
Hello, Radio Warsan.
su-aali lamaad oo diini ah waana nagadaasa dhinigi kale su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhigaan fura weliban dhiyaase sidatan sheeg walalanka sow ajnabi markii la rooga zakaatulfitri mar lamaad wadajir sheeg walalanka sow ajnabi markii la rooga zakaatulfitri mar saddexaad sheeg walalanka sow ajnabi markii la rooga zakaatulfitri
bartanaa jiree booga tartanka gargaar ku gal bartanaa wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo ho wal barki bajeelidaalako
haloo wadajir
Hello.
haloo wadajir Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله سؤال الجواتية دين اسكدين ولبوا انتي بعض نادي الرئيس نفقد نفقد في انكلا جبان
kanag jawaabta
انتي بعض نفقد في انكلا جبان sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b waana hayti su-aal diini ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalahaas too sax eewu walin iyo saaska heleena lama dhibcood oo mid iyo su-aalo jawaabtii iyo ku qaadeen برافو ولا جير بي برافو لما دبعود يسين وذ هل دبع ما يس ما يد ما يداري أبو مجداي والسلطل
culays fududaay لما دبعوا ذا سيوذا دبعوا كود ما يسين كديبي ما بسين ليريا مع معاك إيه بيبة تذا فاشون كإيه باشو فان الله ما نفر مشيرس كل يجي له قاضاسا قعف قعف ضمسي
haloo bardaale
oo raadiyo warsan su-aali saddexaad ee tartanka uu ka waana dhinii kalnagdaase su-aali saddexaad oo diin iyo dhegaan fura walibaan dhiyaasee sidatan qof haddii use dhalada hamiinka iidda sakaatulfitriga way kubiyey mar lamaad hoobasiinkanaga bardaale su-aalo diin iyo walibaan dhiyaasee sidatan qof haddii use dhalada hamiinka iidda sakaatulfitriga way kubiyey mar saddexaad qof haddii use dhalada hamiinka iidda sakaatulfitriga way kubiyey jawaabta sinkusugaan
برتنها جري بوق ترتنك بركاب قل برتنها جري الدالكو بين من فضايو فوق والبركي بجي الدالكو
haloo bardaale
haloo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah allaahuma waafiqna aljawaab dhammaan tartamayaal iyo taageerayaal markiuna hashuurayni su-aala jawaabteenay baan imbatay way kubiye
kanag
haa wal kubiye sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydii tartamyaalka xaafadda bardaale b waana hayti su-aalii saddexaad ee diini ah jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas too sax an haynu cabdulaahi jawaabta raacsisoy
su-aale may hay tahiin qof haddii uusan dhalada amiinka iidda sakaatulfidriga way kubiyey mar haddii xaafadda bardaale b iyo jawaabto b waayeen oo iyo harar mareen jawaabto may banagdaase maya may kubiyo
salaami hangnagadaana haloow salaamey haloo raadiyo warsan dhiga fura su-aali lamaad oo diini ah oo dhiniyin ah iyo hasiinka dareerta su-aalo weli bandhiyaase sidatan qof haddii use dhimada hamiinka iidda hamiinka ku horey way kubiyey sakaatulfitriga mar lamaad salaamey qof haddii use dhimada hamiinka iidda hamiinkii ku horey way kubiyey sakaatulfitriga mar saddexaad qof haddii use dhimada hamiinka iidda hamiinka ku horey way kubiyey sakaatulfitriga
برتنها جري بوق ترتنك بركاب قل برتنها جري دالكو بين من فضايو فوق والبركي بجي لدالكو
haloow salaami haloo raadiyo warsan jawaabta bismillaah anoo tartamayaal salaamay bi mahobi su-aala jawaabtay kubiyeen inshaa allah may banagdaase may kubiyo kanag maya may kubiyo sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad ee dhinaga salaamey b hamarta waana ah su-aal diini ah jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas oo sax awo waleyna iyo nagadaase may kubiyow ama maya iyo jawaabta nagadaase lama dhibcood salaamey b salaamay b may baa dheerayahan guruur meeliya ki yarta kaga gowaase dheera lamadan dhibcood ana iska xadliya madoo halka gaartaan laydhaan siinka dhiibe hadda an la iska xadliya tan guruur meeliya ki yarta kaga gohaasuum laamba man dhiibo ani haayahan haloow wada jir
haloo raadiyo warsan su-aali lamaad oo diini oo dhinigin xaqnalahay tingasinka dareerta weli bandhiyaasee sidatan sakaatulfitriga way ka bii kore budo ama warlishiidi mar lamaad sakaatulfitriga way ka bii kore budo ama warlishiidi wada jir sakaatulfitriga way ka bii kore budo ama warlishiidi
برتنها جري بوق ترتنك بركاب قل برتنها جري مال فضايو فوق والبركي وجيل دالكو بين مال فضايو فوق والبركي وجيل دالكو haloo wada jir
haloo raadiyo warsan jawaabta
waa haa walka biikor sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad ee xaafadda wadajirhaka toosta waana nagadaasa su-aal diini ah jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno cabdulaahi jawaabta raxsisay su-aalo may baa ayaa haykay qof haddii uusa dhimada hameenka iida maya Ami- sakaatulfitriga wayka bii kore buda ama walashiidi eediyad su-aalo taasi hayti jawaabtame baa ayaa nagadaase oo su-aalaas la weydiiya xaafadda wadajirna goradu hayti maya may ku bii kor ama may ka bii kor iyo jawaabta nagadaasa su-aalaas la weydiiya wadajir bii haloo bardaale
Hello, Radio Warsan.
su-aali lamaad oo diiniya dhinigan xaqan lahayd ti dhigaan fura waliban dhiyaase sida tan dadka reer baadiyiga ee sakaatulfitriga iyo biyaayan inta laku- inta ku qiyaas qaadayan magaaladii oon dhowa ama cuntada iyo aamayan marlamaadsiinkanagoy dadka reer baadiyiga ah sakaatulfitriga iyo biyaayan inta ku- ku qiyaas qaadayan magaalada andhowa mise cuntada iyo aamayan mar saddexaad berdaale su-aalo waa diini walan dhiyaase dadka reer baadiyiga ah sakaatulfitriga iyo biyaayan intay ku qiyaas qaadayan magaaladan dhowa mise cuntada iyo isticmaalayan
bartan haajare booga tartanka garkaa ku gal bartan haajare been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako halow berdaale
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجوابتي إن شاء الله هدي إلهي إرمي بنغدو دونتي مي بكو قانس مي بكو بيح قاضاينا ولا يو آميان يكو بيح قاضاينا kanak
مي بكو بيح قاضاينا ولا يو آميان كو بيح قاضاينا sax iyo qalad guddiga bardaala bii jawaabtii ee luku sugaayey ee su-aali diiniga hayti lugeydii waana nagadaasa su-aali lama dhinaga kiijo jawaabtii uu ku biyantoo sax eewu lama dhibcood iyo saas ka helan
فجربي آه أنا تقول لا يقف تهري وكل جابن هاي دار فجربي لما تقول لك هاي توي بس لك حافظ البرد عليك يا له فرمسي أبو كامبيرة ميديكال سنتر دكتور هاشم وحقا تنكرين ويبا سيدك هي انت يا سيدك برنامج جعلك وريري لسي قريب عبد الله يقول جعلك ولا جعل وريري وصلتي قريبي اوكي ترسل ونسل
waayahay su-aalowga diiniga oo qof walba lama su-aalood xaqan lahay meelo ka dhammaadeen tumi afarta su-aal kale ee hahirtii qof kasta su-aaliha ka toostiya ku jawaabaday haatoy chemistry haatoy physics haatoy hisaab haatoy juqraafi haatoy taariikh haatoy xisaab marka walin sheegaana tumi afarta su-aal kale hahirtii ee xaafado qofba su-aaliha ka toosta iyo ku jawaabade inta diiniga haytii wala shalsiinay qofba lama su-aalood oo xaqiin lahay saasaa ka qaadan laakiin su-aalo kale la dareeran hadhowtii intina arfadan su-aalo chemistry xaafadaas la weydii unuuna su-aal kale na weydii marka su-aalo iska qasanyiin qofba su-aalaha ka toosta iyo ee, jawaabtiyo ku sugaan su-aalaha dareerta waliba iskulaha sida un feelka kuwadni bi salaamay bi halow salaamay Hello, Radio Warsan.
su-aali koowaad oo chemistry ee dhiga anfura waliban dhiyaase sadatan dharka wasaqda ka dhegti mayba laka dhigay ama laka dhigay kaloriin hataba mayba sheegaase magaaga qaybta qaabilsan intii wasaqdaasuy tirtirt mar lamaad dharka wasaqda leh ama wasaqta ka dhegti mayba laka dhigay kaloriin hataba mayba sheegaase magaaga qaybta qaabilsan intii wasaqtaas tirtirta mar saddexaad dharka wasaqta ka dhegti mayba laka dhigay kaloriin hataba mayba sheegaase magaaga qaybta qaabilsan anti wasaqtaasoy tirtirta
bartan haajare booga tartanka garkaa ku gal bartan haajare been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
halow salaami
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله ما ترك الناس كلام يجي ما بسأل الجهاتيس كدين إن شاء الله ما يبنى راسه عن آيون cod ka koran qaad jawaabtana ka nag
وبارك لنا برنامج إن شاء الله ما يقدر ذاك عن آيم sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii luweydii tartamyaalka xaafadda salaamey b waan ahaytii su-aal chemistry ah jawaabtuhu ku biyan su-aalaas oo sax haynu
xuseen ee jawaabta kemistriga ah su-aali kemistriga haytulu warsadii tartamyaalka xaafadda salaamey b oo aan dhiyaasay sadatan dharka wasaqda ka dhegan marka la dhega maylka dhigay colorin haddaba sheeg magaaga qeybta qaabilsan ina wasaqdaasay tirtiranta su-aalaas jawaabtee meeba nagadaase nicent oxygen jawaabtaadeen marlamaadkanaga meeb waa nicent oxygen
su-aalaha dareerta weliba askulaha xaafadda wadajir b halo wadajir سلام راديو ورسان
su-aalaha siinka dareerta weliba waa su-aaley lamaad oo chemistry ah oo nasiibkii nagati dhiga fura welibaan dhiyaasee sadatan sheeg magaaga saddexda curiye ee birta ee ka jaran biyo adag ama biyo kakan sheeg magaaga saddexda curiye ee birta waana ka jaran biyo adag ama biyo kakan mar saddexaad sheeg magaaga saddexda curiye ee birta e waana ka jaran biyo adag ama biyo kakan
bartangaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartangaa jaalako deeg mal fadaayo hoo wal barti bajeedlagaalako
halo wadajir
ألو راديو ورسان jawaabta
سؤال الجوارتية دي مسكدين والإبواء آيرون الآيون ألمنيوم مغنيسيوم jawaabta kanag
سؤال الجوارتية دي مسكدين والإبواء آيون ألمنيوم مغنيسيوم sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii chemistriga haytii ee luweydii tartamyaalka xaafadda wadajir b jawaabtuhu ku biyan su-aalaas oo sax haynu xuseen asiyaana si su-aalaas jawaabtaya ninka sheega su-aali lamaad chemistry haytay ool warsadii xaafadda tartamyaalka wada jir b oo aan dhiyaasi sadatan sheeg magaaga sadiida curi ee birta anka adag su-aalaas jawaabtee maynagadaase calcium magnesium iron haddaan mar lamaadkanaga mayb waa calcium magnesium iron
su-aalo saddexaad oo kemistriga dhiga anfurtoy xaafadda bardaale b halo bardaale
halo warsan
su-aalaha siinka dareerta welibaan dhiyaasa sidatan kokolada maybalata dhadhan dhinaaw ee hataba sheeg magaaga maadada dhadhanka ka dhikaasa mar labaad kokolada maybalata dhadhan dhinaaw ee hataba sheeg magaaga maadada dhinaawka ka dhikaas mar saddexaad kokolada maybalata dhadhan dhinaaw ee hataba sheeg magaaga maadada dhinaawka ka dhikaas
bartangaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartangaa jire deeg mal fadaayo hoo wal barti bajeelagaalako deeg mal fadaayo hoo wal barti bajeelagaalako
halo bardaale
halo raadio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب ضمان تايريال iyo tartamayaal kadibna sii hashowrayeen su-aalataydi jawaabtiyee may bahnin batay in yeete insha allah sidaha socota maybwa sodium coloride
kanag jawaabta
su-aalas jawaabtiyee may bahnin batay in yeete kafayiin
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b waan ahaytii su-aal chemistriga jawaabtuhu ku biyan su-aalaas oo sax haynu werwe jawaabta
una oo ee xaafadda weerow Microphone-kana su-aalaas dhawaaw.
jawaabtiye markuun iska deenya markuun ha ku shuurayni shaqo badan ku reed walaswarsado badan ku reed may bahanin batay allaahuma waafiqna jawaab su-aalase jawaabtii hadduun isku deenya may banagadaase una oo e dartarmiyaalka xaafadda weerow Eh, haddii una saxna iyo haddii una qaladnaba oo mayba hadduuna qaladna mayba hejihati shaydaan heji hadduuna saxnoon hequlaaya ku haati Mm, runtii iidananka kalsoogna war alla walihaniinbaha su-aalasay jawaabtiyana maybaa nagadaase sidaha dareerta sidaha dareerta
weerow heed jawaab waqtiga koodhi cali cali haye koodhi waqti koodhi raalilahaw cali he su-aalo ko- koolada may balata dhan dhinaaw ee hataba sheeg magaaga maadada dhinaaw kakadhikaas cali أصبر بلك ترى وين وين جاي jaakole ما من يو mayare ko- koolo may dhinaaw ka dhikee miskiinoota geley geleyta hanuumayso
koodhantehodhantale in iska dacsotoy ma sanka aabaa aabaa cabdulaahi heed jawaabta su-aalii kimistriga haytee alu weydii bardaale b ee kookakoolada maadada dhinaanka ku dhikaasa sheeg yal eri gorod waaye mayna- mayna nagadaasa jawaabto phosphoric acid mar lamaad ee ka naga jawaabto mbale- may baleereeya phosphoric acid su-aalaha dareerta waliba iskulaha salaamay b halow salaamay halo raadiyo warta su-aali kowaad oo fiisigiisa dhigaan fura waliban dhiyaasee sidatan meega sikin yaka qaadaasa inti usa deera hura haddii beraga usa ku beraga meel injarta lama kilomitir marlamaadsiin ka nogoy meega sikin yaka qaadaasa inti usa deera huriga ama gugac seedan fahmaasa haddii beraga usa ku beraga meel injarta lama kilomitir mar saddexaad salaami meegasikin yaka qaadaasa inti usadeera gugac ama hure haddii huriga usakubiriga meel injarta lama kilomitir
bartan haajere booga tartanka berkaa ku gal bartan haajere wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo wal barki bajeelidaalako
halow halow salaami
halo raadiyo warta jawaabta
bismillaah una tartimeed salaamaydii ahoba su-aal asjaabtii sideen insha allah maydan hadaase bisikin
cod ka koran qaad jawaabta kanag
ahobaana kanaga maydan hadaase bisikin bisikin
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hayti su-aal physics ah waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii ay ku biyeen su-aalaashtoo sax aw welina jawaabtii ay tali second lama dhibacood salaamey b
lama dhibcood isan oo ee tartamyaalka xaafadii salaamay madiisan hashuurayteen lamada dhibcood milka sheeg weerow waqtama jar lamada dhibcood lamada miljey dhibcood hudi aan haay iyona lamadan dhibcoodo maybaa ka sheegay ha an dhiibe ani haysade madaha baabaan la dhiibe ooga hebel aan dhiibe dhan ma jar aan ka kagsanaada oo kala hadhurugaa
su-aalaha dareerta waliba iskuulaha wadajir b halow wadajir halo raadiyo warta su-aale lamaart oo fiisigisa dhigaan fura lanya surung meelan dhexayta lama buur a iyo b islamarkaasoyna mayba dheeran ama fogan afartan iyo afar mitir injara buurta ee mayba weeriyey firinba maybana dheegay dayaan ama dhawaaq koowaad zero point two sekin kureed dhawaaqa ama dayaanka lamaadna zero point eight second kudib hataba raadi dheeranta buurta b iyo injarta lanka marlamasiinka nabay wada jir waa fiisigis lanya surung meelan dhexayta lama buurood a iyo b shala islamarkaasina maybaa dheeran ama fogaan afarti afar mitir injarta buurta e maybaa weeriyey firanba maybana dheegay dayaanka ama dhawaaqa koowaad ibir dhabiisin lama sekin kubacda dayaanka ama dhawaaqa sideedan fahmaasa lamaadna ibir dhabiisan siyeed sekin kureed hataba raadi dheeranta buurta biya injarta lanka mar saddexaad hobusinkanaga lanya surung meelan dhexayta lama buurood oo e iyo b shale islamarkaasina mayba fogaan ama dheeran afarti afar mitir anjara buurta ee mayba weeriyey firanba maybana dheegay dayaanka ama dhawaaqa koowaad zero point two sekin kureed dayaanka ama dhawaaqa lamaadna 0.8 second kureed haddaba raadi dheeraanta buurta biyo anjartalanka
bartana jire buuga tartanka darkaa ku gal bartana jire been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
haloo wada jir
haloo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaab bimiska daynwarib waa boqol toddobaatan li mitir kanag
su-aalaas jawaabtee bimiska daynwarib waa boqol toddobaatan li mitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir b waan ahaatee su-aal fiisikas ah jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas oo sax awow jawaabtama bayanagadaase boqol toddobaatan ili mitir lama dhibcood wadajir b
wadajir hilibooka jabtaan ku jiro hayta haboogintiin hooy hooy hindhoofeyda hindhoshal fura hindhooshal furaa Dhibcooyinka dhigaa naljiye ilmo cali.
furaa hindhoo furaa dhigaa furaa galnyaa furaa Tidhibad.
cali dhibcooyinka lama dhibcooda siin wada Een, xaaqinqaada sabayaad lamada xaafadood maysiin ku faday lamada dhibcood weeru busku haysa laakiin ma haysto karo hal dhibac ka galay waray galdaas hal dhibac maysiin jeeyay dukaanka walaalaha doorsheeke saalax sheekh xasan guurow iyo ku galdaas kan lamaad ayn dhiibe gudoomiyaha xaafadda yuusuf sheekh shacab iyo ku galdaasan
haloo bardaale
haloo warsan su-aalii saddexaad oo fiisigiisa dhigaan fura walibaan dhiyaasee sidatan onog yasirum buurkataala dhiniga weba may bana riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq shan sekanku dib onogii mayba use dhaqaaqay boqol iyo siyeeton mitir gadaal gadaal may bana marlamaad riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq toddoba sekanku dib haddaba raadi balaca webiga matarhan marlamaad hoobasinkanaga bardaale waa su-aali saddexaad ofiisigiisa onog yasurung buurka taala dhina weba may bana riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq shan sekanku dib onogii mayba usa andhagaagay tuma iyo waa boqol i siyeeton mitir gadaal gadaal may bana marlamaad riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq toddoba sekanku dib haddaba raadi balaca webiga matarhaan mar saddexaad bardaale b hoobasinkanaga su-aal wali bandhiyaase sidatan onogya surun buurka taala dhiniga weba may bana riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq shan sekanku dib onogii mayba uusan dhaqaaqay boqol i siyeeton mitir gadaal gadaal may bana marlamaad riday xabad may bana dheegay dayaan ama dhawaaq toddoba sekanku dib haddaba raadi balaca webiga matarhaan
bartana jire buuga tartanka darkaa ku gal bartana jire been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
haloo bardaale
haloo raadiyo warsan jawaabta
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آه، سؤال جوابتها دون بين ما يبوا لما بول كنتم إلا ما متر kanag
سؤال جوابتها هون في بين إن شاء الله ما يبنى غلاسة لما بول كنتم إلا ما متر sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda bardaale b waan ahaatee su-aal fiisikiisa jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas oo sax maxaynu cabdulaahi jawaabta raacsi su-aalaas oo haytay su-aal fiisikisa islamarkaasna la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b su-aalama bayaan dhiyaasay kuri yaa waliba usa teeganya buur kataala dhiniga weba walina usa riday habad walina usa dheegay dayaan ama dhawaaq shan- shan sekin kureed kuriikii waliba uusan dhagaagay boqol iyo siyeetan mitir gadaal gadaal waleyna mar lamaad usriday habad waleyna usidheegay dhawaaq todoba sakan kudib haddaba weydii balaca webiga mitir ahaan mar haddii jawaabta bardaale biyo gorda waayan jawaabta mebanagadaase sagaalun waa sagaal boqol oo mitir mar lamaad yaaka naga jawaabta meba nagadaase sagaal boqol oo mitir halow salaami halow raali warkan su-aala koowaad oo juqraafiya dhiga anfuro wali bandhiyaase sidatan sheeg xuduud dhuleedka ankagaaban adduunyada lamada wadan andhexayd marlamaad sheeg xuduud dhuleelka sheeg xuduud dhuleedka ankagaaban adduunyada lamada wadan iyo andhexayd mar saddexaad sheeg xuduud dhuleedka ankagaaban adduunyada lamada wadan iyo andhexayd
bartanaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire ayo foo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
halow salaami halow raali warkan jawaabta
na hobsalejaasiya isdeen insha allah may banaadaase capitaan italiyaanan dhahay jawaabta kanag codkana koran qaad
may ban dhahaye vatican iyo talyaani sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b waana hayti su-aal juquraafi ah jawaabtoo ku biyan su-aalahaas oo sax in haynugu xuseen hee jawaabta بسم الله سؤالي كوة جغرافيا الورسري ترتميال كحافظ السلامي بي oo aan dhiyaasi sidatan sheeg xuduud dhuleedka aan ka gaaban adduunka lamada wadan u dhexeeya su-aalas jawaabtee maynagadaase urdun iyo israa'iil jawaabta haddana marlamaadka naga meeb waa xuduud dhuleelkaas may dhexmaray urdun iyo israa'iil
su-aalaha daraarta waliba iskulaha wadajir b waana juqraafi tilamaad halo wadajir halow radio warsan su-aalo dhinigin ee walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga magaalada ankajooga sareyta adduunka iyo dalkiya ka taala marlamaa toobasinkanaga sheeg magaaga magaalada ankajooga sareyta adduunyada iyo dalkiya ka taala mar saddexaad wadajir sheeg magaaga magaalada ankajooga sareyta adduunka iyo dalka iyo ka taala
bartanaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire beeg mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
halow wadajir
halow radio warsan jawaabta
بسم الله ونايا ترتمياش حافظ ودجير بي سؤال الجوابتي دمسك دينا ليبوا هونغ كونغ ولينا كتالا ودنك شينا kanag jawaabta
هونغ كونغ ولينا كتالا ودنك شينا sax iyo qalad guddiga
waaya waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b waana hayti sheeg xuduud dhuleedka anka waa sheeg magaalada magaaga magaalada anka joog dheer ama anka sarayta dunida iyo weliba dalka iyo ka taala jawaabta iyo dhiiban xaafadda wadajir b too sax in haynugu jawaabta cabdiraxmaan jawaabta mayba iyo nagadaase magaaladaas mayba liray labaas welina iyo ka taale wadanka bolivia mar lamaad yaka nage magaalada mayba liray labaas wadankana mayba waa bolivia
su-aalo waliba iskulaha wadaji bardaale b halow bardaale
هلو راديو ورسن su-aalinka damboyti oo juqraafiya dhigaan furo wali bandhiyaase sidatan sheeg magaaga caasimada ka taala miilanka dambayta adduunyada waqooyihan marlamaad sheeg magaaga caasimada ka taala miilanka damboyta adduunyada waqooyihan mar saddexaad bardaale b walibaa sheegaasana magaaga caasimada ka taala miilanka damboyta adduunyada waqooyihan
bartanaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire والبرك بجيل دالكو بين الفدايو هو البرك بجيل دالكو hallow berdaale
halow raa'iyo warsan jawaabta
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آم، بسم الله قد سمعها شحافة بردة لبي سألتيك جوابتي مبن غلاسة إن شاء الله لها الصوت لونجير بيان kanag
لون- لونجير بيان sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b jawaabtay ku biyeen su-aalaas oo sax un hayno
haye xuseen
Eh, su-aali jawraafiga hayti ee saddexaad oo la warsaday tartamyaalka xaafadda berdaale b oo aan dhiyaasay sadatan sheeg magaaga caasimadda kataala adduunka meelaanka damboyta waqooyihan su-aalaas jawaabtay maynagadaasa reyg jafik haddaan marlamaadka nagamayb waa reyg jafik yaleere caasimadaas
su-aalaha dareert waliba iskulaha xaafadda salaamay b hallow salaamay xaafado aamusa hallow salaamay
والله فيسبوك استعمال hallow berdaale هلو رادي ورسن najar hallow salaamay halo warta
buuq isna hallow wadajir halo raadiyo warsan dhinigina foodo maya maya
min hal dhibcood yasinku jaraano hooba buuq dambe dheegna xaafadii kasta haatoy min hal dhibcood yasinku goodoonta buuq dambe hooba hana deer xaafado hallow salaamay b hallow salaamay halo warta
su-aalo biology u dhegaan fura waana tii koowaad walibaan dhiyaasee sidatan sheeg magaaga hormoonka lakusuubyow dawada xanuunada wadnaada marlamaad sheeg magaaga hormoonka lakusuubyow dawada xanuunada wadnaha ama wadnaada mar saddexaad sheeg magaaga hormoonka lakusuubyow dawada xanuunada wadno ama wadnaada
برتنا جري بوق ترتنك بركا قل برتنا جري بجيل دالكو بين من فدايو هو البركي بجيل دالكو
hallow salaame
halo raadiyo warsan jawaabta
هوبس على الجهاتي إن شاء الله حسن ثلاثة مصر جوهر
kanag jawaabta
لا هو أنا كنا مبنى ثلاثة مصر جوهر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamay b jawaabtay ku biyeen su-aalaas oo sax un hayno mar haddii kasi waayan guddiga iyo xuseen
Eh, su-aali koowaad oo biology hayti oo la warsaday tartamyaalka xaafadda salaamay b su-aalo soo andhiyaasi sadataan sheeg magaaga hormoonka laka sameeyo daawada lan adeegsadow wadna xanuunka su-aalaas jawaabtee maynagadaasa ebinefrin haddaan marlamaadkanaga su-aalo jawaabtee maybwa ebinefrin
haye weerow amstan oo kuma jir
إذا حافظي بهدي معنا لا تكلم لي ونما يكون دورانا لا حزني من تلفونك بهدي يا حافظه بيرو.
عاموسان ونون ما يسوي بيان Mhm.
jawaabta un la noosugay bahay salaami bahay markaasi haloo waaro jawaabta hay dhacni war ka tusay cali eh
war weligay maa shufnaa xataa aragna walaa orinaa xaafid tartan noocan Mhm.
uga xiisiguu isleeyaha macnaa xiisiguu isleeyaha yaa xiisaha leey iyo sun kuliliya
dhiisanna ee aan wada jiraan tusna runta rabbiga dadka jeera kan xiisa ma leh lam nara xata alaan mitla hada tartan walaa macnaa ismaba dhibcooyin buu oo un walaan weegi meelinjijiyaana jeena faan waxa meela ana un liyaabi bawal jeeyo faydo
war dogi dogi iska dogi dogti saayo qubati rafaaya kuma sahay ilaahay suu baamad ka sheego ما- لسه- والمسجد
adeer adeer yaasta
walayahu meelin way buu ahaa lamaan qofoo heliyo helis ah adag bal dhataa dhatookayga jara melaniyo
idoo garkii dilay garkayga jaraa
way buu ahaa adeergaa kuway hataba idahoogi bakidaariyo halo Ah.
waayahay roog adeergaa hataba waayahay waqtigii dhammaada iyada mahadsantiin haloo wada jir halo radio warsan su-aali lamaad oo baayolojiya dhigaan fura waliba dhiyaase sidatan sheeg magaaga dhirta kabahaasa macaad waa bacaadka sheeg magaaga dhirta kabahaasa bacaadka mar saddexaad sheeg magaaga dhirta kabahaasa bacaadka
bartan haajare boog tartanka berkaa ku gal bartan haajare jeedadaalakooy been mal fadaayo haa wal barki bajeedadaalakooy been mal fadaayo haa wal barki bajeedadaalakooy
haloo wada jir su-aalaas jawaabtiya guddiga
waa waqtiga ka dhiyi saana dareemow waa su-aali lamaad oo biology ah oo la warsaday tartamyaalka xaafadda wada jirbiye su-aalo soon dhiyaasi sheeg magaaga dhirta ka bahaasa bacaadka su-aalo jawaabtay maynagadaasa samaphitis yalankase su-aalo jawaabtay adankanamaybua samaphitis yalaraa
haloo bardaala b
halo radio warsan su-aal saddexaad oo biolojiya dhigaan fura walibaan dhiyaase sidatan jirka aadano meba ka jare afar nooc oo nudayaal ah hataba meba sheegaase nooca nuduga anka badan jirka aadano mar lamaad sinkanagoy jirka aadano meba ka jare afar nooc oo nudayaal ah hataba meba sheegaase nooca nuduga anka badan jirka aadano sheegaasana jirka aadano miba ka jara afar nooc oo nudayaal ah hataba miba sheegaase nooca nuduga anka badan jirka aadano
bartan haajare boog tartanka berkaa ku gal bartan haajare been mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalako been mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalako
haloo bardaale
halo warsan jawaabta
su-aalas jawaabti haddin isku dayin mayb waa connective tissue kanag
su-aalas jawaabti mayban alaatahay insha allah connective tissue sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali lu weydii tartamyaalka xaafadda bardaale b jawaabtii ku biyeen su-aalaas too sax ewo lama dhibcood yaasaas ka helen bardaale b
ababaay akuug taagnaa tahe alkoranto berdaale laba dhibcood hal waxaa idin dhigay boqoleyda ahey caanka ah hal waxaa idin dhigay kawaanka kiilo sabca awmogow iyo darbane iyo maamulaha salaama waa maxamed macalin kabtar tartan wanaagsan
haloo salaamey halo radio warsan su-aali koowaad oo taariikh ee dhigaan fura walibaan dhiyaase sidatan sheeg dagaal beeleedkii inkawiinay ee dhi xilligii dagaalkii lamaad ee adduunka sheeg dagaal beeleedkii inkawiinay ee dhi xilligii dagaalkii lamaad ee adduunka mar lamaad salaami mar saddexaad salaami b su-aalo taariikhu miban dhiyaase sheeg dagaal beeleedkii inkawiinay ee dhi xilligii dagaalkii lamaad ee adduunka
bartan haajare boog tartanka berkaa ku gal bartan haajare bajeelidaalako been mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalako haloo salaamey halo radio warsan jawaabta bismillah maayo tartamayaal salaamay b Vamos para las gracias que viene, inshallah. May banagadaase alxarbul ahli fi Lubnaan.
af soomaaliyey waana ka nag
Alxarbul ahliya fi Lubnaan.
sax iyo qalad guddiga
waayahay waayahay su-aalii luweydii tartamyaalka xaafida salaamey b waana haytii su-aal taariikh eh jawaabtii oo ku biyey su-aalaas too sax
waxaynu mar haddii kaswaayeen guddiga
waa su-aalii todobaad mase su-aalii lamaad oo juqraafi ah oo su-aalii koowaad oo taariikh ah oo la warsado tartamyaalka xaafida salaamey b su-aala soo andhiyaasi sadatan sheeg dagaal beeleedkii aan ku wiinayay oo dhihi xilligii dagaalkii lamaad ee adduunka su-aalaas jawaabtay maynagadaasa juntland iyo leera mase haddaan kanaga maybuwa jawaabta juntland iyo leera juntland
su-aalaha dareerta weliba isku laha xaafadda wadajir b haloo wadajir halo radio whatsapp su-aalii lamaad oo taariikh ee dhiga anfura weliba indhiyaase sidatan sheeg magaaladii lamaad ee inkuwiinaytay dalka ingiriiska xilligii usadhiyaay daacuunka mar lamaad siinkanogo sheeg magaaladii lamaad ee inkuwiinaytay dalka ingiriiska xilligii usadhiyaay daacuunka mar saddexaad sheeg magaaladii lamaad ee inkuwiinaytay dalka ingiriiska xilligii usadhiyaay daacuunka
bartangaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartangaa jire beeg mal fadaayo hoo wal barti bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barti bajeelidaalako
haloo wadajir halo radio whatsapp jawaabta
bismillah su-aalaas jawaabtee duniska daynolib waa black dis
kanag
black dis
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii haytii su-aal taariikh eh waana la weydiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax waxaynu
su-aalo eh, maadaama iyo qaladan su- eh, su-aalo dhikamaas weli hayta sheeg magaaladii lamaad ee ankuwiinaytay dalka ingiriiska xilligii usadhiyaay daacuunka marka wala unu raadiyaan weli haytay magaalada Eh, xuseen haye eh, magaaladaas magaasha waa su-aali lamaad oo taariikh ah oo la warsaday tartamyaalka xaafadda wadajir b su-aalo soo andhiyaasi sheeg magaaladii lamaad ee aan ku wiinayti dalka ingiriiska xilligii usa dhiyaay daacuunka magaaladaas magaasha lasiin ku fadaay magaalada magaasha may leeray bristol haddaan mar lamaadkanaga mayba leeray magaalada bristol
waayahay xuseen eedan umahadsanta su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda bardaale b haloo weero ma haytan ma haytan alxamdulilah nabadgelyo boqolboqolaa walka ileerdhama qabno nabadaano iyo bida mahadle way miirina idoo nabadgelyo leer uhortegin anta kuusnyaal sheegay walkaarkaar iyada dadkii sida abwaanka isugu sheegay abwaanka iyo daardiya meesuu beer maana uunsi dhanka bidaashay uunsi gada usun uunsi kunuhay may keerna Aha.
abwaanka iyo daardi kaarku intee silinansi maana ilaa hadda bari wa dhika sheegna bari la dhiibaba ku bahawaasana kasuwayna haye cali adin
ano ana maqrabku ninka dambe oo ka aajisteen isan argaa haye ana laftati ali ma Mhm.
maqrabku ninka dambe tarbuska afromay mash mash ism
Haye.
bamigi jaw guri maydi ga say liima Aha.
iyo nay mash mash Masa- laakiin masaarid ma kari rab oo baaqati maa baqat ya haye jaakole
naftigoorta baadi iyo jarta wayba weydiyaay haloo baado ahoo halla midagteerasiin sheegay haloo soomaal eh kalaayde jubkuku gohon waaragoo kadabag unuuniyaw waraaba ka dhegeynle koortoon hirinte la weydiyaay warba ma aragteen walaago ku yaabta
waayahay eedan mahadsantiin su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda bardaale b haloo bardaale halo radio whatsapp
bardaale dhaga fura su-aali saddexaad oo taariikh ah sinka dareerta weli baandhiyaase sidatan sheeg dowladdii inka horeytay ee bilowta mushaar siyowka dadka dogooshinka ee howlgabay iyo sanadka marlamaa tooba sinkanaga bardaale bii su-aalo weli waaye sheeg dowladdii inka horeytay ee bilowta mushaar siyowka dadka dogooshinka ah ama howlo kufadheedii iyo sanadka mar saddexaad bardaal weliba sheegaasana dowladdii inka horeytay ee bilowta mushaarsiyowka dadka dogooshinka lankasow ama howlgabi iyo sanadka jawaabtasin ku rajaheen
bartayaa jire booga tartanka barkaa ku gal baratanaaj been malfadaayo koo walbarki bajeelidaalko been malfadaayo koo walbarki bajeelidaalko
halow bardaale bi
halow raadio warsan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha xaafadda dardaala b su-aalas jawaabtee bay bahninbatay in yeeto dowladda switzerland kun sagaal boqol toddobaatankii kanag
su-aalas jawaabtee maybua switzerland dalka kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale juqraafiga hayti ee lu weydiiyey tartamyaalka xaafada bardaale b jawaabtii isku biyeen su-aalahaas too sax in haynu haye jawaabta raacay su-aalahaas u hayta su-aal juqraafiya waana haytii sheeg dowladdii inka horeytay ee bilowta mushaar siyowka dadka da-da eh ee lankasow howlgabka jawaabtama bayanagadaase waa Iyo iyo sanadka.
weliba sanadka oo su-aalila dareertay dowladdaas mayba leedahay jarmalka waa dowladda jarmalka sanadkana may bahay kun siyeed boqol sagaalin iyo kowtii marnamaad dowladda jarmalka yahayti sanadkana kun siyeed boqol sagaalin iyo kowtii
su-aalaha dareerta weliba iskulaha xaafadda salaamey b halow salaamey
raadiyo warsan diyaar garooba su-aali koowaad oo xisaab eh dhextaalku bacda haska nagada doon
bartayaa jire booga tartanka barkaa ku gal baratanaaj jire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka barkaa ku gal baratanaaj jire booga tartanka barkaa ku gal
halow salaamey b halow raadiyo warsan su-aali koowaad oo xisaabe dhiga anfuro weli baandhiyaasa sidatan tirada dadweynaga magaalada baydhabo ka nool maybaa korortay min boqol iyo labaatan kun ilaa saddex boqol iyo toban iyo shan kun muddo afar sano ah raadi kororka halkii sanaba mar lamaad siinkanogoy su-aale xisaabu salaamay b tirada dadweynaga ka nool magaalada baydhabo maybaa korortay min boqol iyo labaatan kun ilaa saddex boqol iyo toban iyo shan kun muddo afar sano ah raadi korarka halkii sanaba mar saddexaad salaami b dhega fura su-aal weli bandhiyaasa sidatan tirada dadweynaga magaalada baydhabo ka nool maybaa korortay min boqol iyo labaatan kun ilaa saddex boqol iyo toban iyo shan kun muddo afar sano ah raadi korarka halkii sanaba
bartayaa jire booga tartanka barkaa ku gal baratanaa jire walbarki bajeelidaalko been malfadaayo hoo walbarki bajeelidaalko
halow salaame halow raadiyo warsan jawaabta الله والله تقنيات سلامي بي أبصر الزاتيس جين إن شاء الله ما يبنى غلاسة أفرتيس يدكم تضوبوا لكنتم kanag
أبانا كلام ما يبنى غلاسة إن شاء الله أفرتيس يدكم تضوبوا لكنتم sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale xisaabta hayti ee lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey b jawaabtii oo ku biyeen too sax waxaynu guddiga iyo jawaab
waa su-aali koowaad oo xisaabe oo la warsay tartamyaalka xaafadda salaamay b su-aala so-aan dhiyaasi sadatan tirada dadweynaha baydhabo ka nool iyo kororti min boqol iyo labaatan kun ilaa iyo saddex boqol eh, saddex kun boqol iyo eh, soddon kun boqol iyo saddex kun saddex boqol iyo toban iyo shan kun muddo afar sano ah raadi kororka halkii sanaba su-aalas jawaabtiya maynagadaasa lixda iyo shan kun haddii marlamaadka nagamayb waa su-aalo jawaabtiya lixda iyo shan kun iyo sanadkiiba kororaas
waayahay xuseen eedan mahadsanta su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda wadajir b raadi foor malaga iyo ka dareerta susanta afar hakad tumili hakad lixday afar marlamaad wadajir b raadi foor mulaha iyo ka dareerta susanta afar hakad tumili hakad lixdow iyo afar mar saddexaad wadajir su-aali labaad oo xisaabee raadi foormulaha iyo ka dareerta susanta afar hakad tumiili hakad lixday afar
bartayaa jire buuga tartanka gargaa ku gal bartayaa jire bajeedaalko beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedaalko
haloo wadajir halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah hunaya tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalaas jawaabtee diski dayn oo in nagadaasa insha allah afar boqol kanag
afar boqol sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal yahayti xisaab waanan u weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir b jawaabtay oo ku biyan su-aalaas too sax mahaynu
waa su-aali lamaad oo xisaab ah oo la warsaday tartamyaalka xaafadda wadajir b su-aala so-aan dhiyaasi raadi formulaha ka socota suusanta afar hakad tumiili hakad lixdii afar hakad su-aalaas jawaabtay maynagadaase lama lakajibaari lama oo small eh su-aali jawaabtay haddaan kanaga maybwa lama la korsaari lama oo n small eh saaran
su-aalo saddexaad oo xisaabe waliba iskulaha berdaale haloo berdaale
halo raadi warsan dhiga fura su-aalo saddexaad oo xisaabe hasiinka dareerta walibaan dhiyaase sidatan lan iskaashato kumida oo farsamayaqaan ah iyo mushaarshii muddo shan bilood ah ankorri haddii mushaarshii bili inka horeyta ishaay afar kun iyo siyeed boqol doolar bilo shanaadna lix boq waa lix kun iyo afar boqol doolar hayti raadi korarka mushaarshey bil kasta marlamaad siinkanagay lan iskaashato kumida oo farsamayaqaan ah iyo mushaarshey muddo shan bilood ah on kordhi haddii mushaarshey bili inka horeyti usahaay afar kun iyo siyeed boqol oo doolar bilo shanaadna lix kun iyo afar boqol doolar hayti raadi korarka mushaarshii bil kasta mar saddexaad berdaal hobisinkanaga su-aalanka damboyta oo xisaabta ah lan iskaashato kumid ah oo farsamayaqaan ah iyo mushaarshii muddo shan bilood ah onkordhiisami haddii mushaarshey bili inka horeyti usahaay afar kun iyo siyeed boqol oo doolar bilo shanaadna lix kun iyo afar boqol oo doolar hayti raadi korarka mushaarshey bil kasta
bartayaa jire buuga tartanka gargaa ku gal baraki bajeedaalko beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedaalko
haloo berdaale
halo raadiyo warsan jawaabta
su-aala jawaabtii hadduu iska dayn midda nagadaase afar boqol doolar kanag jawaabta
su-aala jawaabtii hadduu iska dayn midda nagadaase afar boqol doolar sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii indamboytii ee xisaabtahaytii weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda berdaale b bardaala b su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen too sax eewu walina jawaabtii ay taa afar boqol oo doolar jawaab ama kale.
dhibacood bardaala b اوكي بردانه بصوا كيلن بردانه اه لبا يبعود وهاي اللي كل يبي هذا العود في لا ما يد يسيق يبي كان كلنا باي با سيق يبي اجي يبي با جاجيها برنامج يا مستر حسني اوكي
abwaanjaakol eeda mahadsantaa su-aalaasi aan ka damba weytii tartanka uu ka guutaan su-aalo guud oo una xaafido weydiinina wali hayana labaatan iyo afar su-aal su-aalaas xisaabta haytay oo wada bardaala b iyo jawaabtii xbiyan afar boqol oo dollar mayba haytay su-aal inka damba weytii ee tartanka uu ka angmaad nagaan afarta xaafadood bardaala b sal سديد حافظات وبردال بي سلامي بي ودجر بي قدق ياك مشغول سن نتيجة كدالتي لاتي أفرت السؤال اي اوكا سديد حافظات كترتمن حافظي كبديدة هابيراتو هل إبعود يها قدب دونتا أنت كلنا إسلهر دونا بس نتيجة يا قدق كسوان إلا حلقة سولسياي أبوانينتا جاكولي علي ويرو هدو هذا mikrofonkan dhawaaw waa u dhowahay kow haye mayla sheegay
guddigee mashquulsan oo ka stuudiyaha may may ku daraar dadka stuudiyaha xaaladiis in sheeg Uruka stuudiyaha codkana mikrofonkan dhawaaw may ba anagi horta jaam horta jaam meel ku wada jaam maana afar saa maalin mustami kuusa oo saraflaga iyo sarfishi ibrahim hortay amal asaate aha ama mikrofonka afka ka toosi lanki oo ee ko meelusulin galon hada ama meelukus dhiko an helaanaya ka galaa sometimes hada oo dadkan tireen maya qof fadhiid Ya.
dadkan tiriday meel kalan fiiriday Ya.
maya qof fadhiid hor ku sheeg waan kow lama saddex
tuulam sidin stuudiyaha maya qof fadhiid hor ku sheeg kow lama saddex tumi kow haye cali meel kalan fiirday tirada hor ku sheeg mikrofonkan dhawaa jaakol tirada stuudiyaha fadhiida mikrofonkanan dhawaaw hor ku sheeg kow laba saddex may hor ku sheeg dhibcoodna laka hele hor ku sheeg jaakole hee Hor- weerwaad ma erti mikrofonkan dhawaaw
maaka un hisaabtay bay ertay hadal alleha ifiyar bay ertay horta mikrofonka fiiri هذا اللي هي في رأيت أن waayo hay isin isin dhan qaldintin stuudiyaha oo ka wala ولا في fadhi لما كان دقيق في الشيء maya stuudiya uu ku alif dhiiday labaatan iyo afar qof su-aalan wali hayana labaatan iyo afar su-aal marka sa- sadiidinba ka dhiidan ee, marka
uu ku cashareeday lamada kun soddon iyo sideedii la dhig- jaamacada laga dhegafadi yalaa hormari
cali stuudiya dhinisa ku fadhidaad labaatan iyo afartaas qof stuudiya fadhiyada oo cariiriga ah oo ku dhiniga fadhidaad waxna lamada abwan dhafiyo ka jar dhinigaa wahay dadkan tilmaan bulshada dhuunsadahay iiriti albaab mudada kagalla dambiga laabshay ma qaab kale aan tilmaan jihadaan fadhiyada
maaka horjeedee farsamo yaqaan Ma ilaa hatan ma fahmi.
barnaamijka een, dhibigan aan fadhiyo falaase haa mikrofonkanan dhawaaw ya mikrofonkanan dhawaaw birka aan fadhiyo mayga horta iritay dambiga ka jeedi kowdha waqooyiga koonfura galbeeda dhinigaas inta weerar wayaad dhiniga fadhiyada bari fadhiyan higbara Ah, أنا ما يفدي ها بري فدي bara
أكيد ميلين جيد ما afkaanta kajeeda
إرتيت كذا كجيد أنت أنت ما يقربوا haye كجيد jaco jacolan dhiib جاكو أنا أكيد يقربوا كجيد
haye dhinigaan fadhidaas أنا قلت إليكي ويبا كجيده برا bara فول كيني ويبا كجيده إليكين haye دوي ساسان
farsamayaqaanka afsheenta kajeeda
بري كجيد tukura ka jeedi مايا بري كجيد waayo haye eedan maasantiin guddigii iyo inta diyaaraynay wargelyahay marka wali siyaane eh, cabdulaahi si natiijada aan ka dhawaaq cabdulaahi
بسم الله الرحمن الرحيم ترتنك حيس ولا هاي وكان دحي سديدة حافظات شل بردال بي سلامي بي وذجر بي وانا نقداسي ترتن سديدة حافظات يولما هرايان تونان قدو باس فين لها ترتن كي قود يعني دراري مددي آه، بلا بركيس رمضان انو كبتي جرني آه، يعني بلا بتي امين كي كروات آه، بلا tartan xiise layaha bandhigan sideeda xaafadood oo weliba asluubeysanayay ee markii lagu qooyay sideeda xaafadood stuudiyaha warsan oo weliba ziyaado ka ee oo weliba tartankana kormeero ku hayay gudoomiyaha ururka garab walaal yaxye macalin yuusuf oo mahadnagaana tan iyo intii tartanka us uu ka bilaabatay ilaa ma isu ku dhammaaday usa xaadirka hayo stuudiyaha waana dhagaaga iyo weliba dareenka lamada xaaf sadiida xaafadood buu isla daray dhagaaga stuudiyahaba uu ka sidayseen dhegaystayaal dheegaysanba xaafado tartamaayma balan diyaariyey su-aalo ku koobnay labaatan iyo afar su-aalood oo xaafad walbanaha ka eedi siyeed su-aalood xaafid walba siyeed su-aalodii uu ka ka eedi oo markii la fiiriyey qaabkii oon tartamaayeen iyo weliba sida markaasi oo ka shalbahaayeen guddiga su-aalowasaan diyaari su-aalowgii uu ka la weydiiyey xaafado iyo weliba dhibcooyii oo ka shal helanaya guddigalaana su-aala xaafadan ka horeytay uu ka su-aalo laka bilaabay may bahaytay xaafada salaamay b salaamay b siyeedkii su-aalood uu ka iyo tartanku ku heli may baa ku jawaabtay oo markaas jawaab saxaya ku dhigtay lama ku mid ah siyeedka siyeedkii su-aalood la weydiiyey salaamay b may baa jawaab ku biyana oo iyo saxena lama ku mid ah siyeedkaas su-aalood lamadaas oo min lama markii lan xisaabiyo nagadaas afar dhibcood afar dhibcood iyo uu ka tartanka ku helan salaamay b haddii aan isin xasuusiyona tartanka uu ka wal faa'iidey ama ku faa'iidaysi ee majarna salaamay b haddii meelaasaan unka gudaba oo afar dhibcood uu ka tartanka ku heli su-aali lamaad may baa lan wareejiyey tartamyaalka xaafidda wadajir b wadajir b su-aalo iyana lan diyaari waliba iyo ku koobnaani siyeed su-aalood siyeedka su-aalood midba yoona jawaab ku dhiibeena lama ku mid ah siyeedkii su-aalood oo maybaa lamid nagadeena xaafadda salaamay b siyeedkii su-aalood wadajir bii li weydii oo ka midbaa jawaab ku biyeena lama ku mid ah siyeedkaas mayna iyo helen mayna iyo helena afar dhibcood oo min lama markii lan hisaab lamada iyo helan nagadaas afar dhibcood xaafadda su-aalo saddexaad ee la weydiiyey maybaa haytay xaafadda bardaala b bardaala b maybaa la weydiiyey siyeed su-aalood iyana oo saaxiibadii oo lamid hayti siyeedkii la weydiiyey maybaa yoona jawaab ku biyana sida ku mid ah siyeedkii su-aalood la weydiiyey maybaa jawaab ku biyana oo sasaxaya uun ku jawaabina sida su-aal oo siyeedkaas ku mid ah mayna iyo helena dhibcood tartanka uu maybaa saas isaka ka dhammaaday bardaala b lidhibcood salaamay b afar dhibcood wadajir b afar dhibcood markaasna maybaa gudubtay oo sama faynalaha waa faynalaha aan gudubtay xaafadda bardaala b oo uu ka markaasa salaamay b iyo wadajir b ku kubadeedii dhibcideerow li dhibcood oo lamada xaafadood salaamay b iyo wadajir bin iyo lakooyan min afar dhibcood oona uu ka gudubtay xaafadda bardaala b haddii ilaahay isarah nin dambe maybaa tartan xiise leh una ku rajeeyane waana markaasa faynalaha la tartama doonaana lamada xaafadood iyo habadta bardaala b oo uu ka faynalaha iska xaadireedi xaafadaha min dambe holwadaag b iyo salaamay e mar lamaad yakanaga waa holwadaag b iyo salaamay e oo hamin dambe tartama doonaan tootiyo haddii iyo ha gudubaan waliba iyoona la tartama doonaan amaya la tartama doonta bardaala b oo faynalka uu iska xaadireedi wadajir b waa holwadaag b iyo salaamay e diyaar garooba insha allah cabdulaahi ciidan mahadsanta guutaan barnaamijkii tarta aqooneedka intaha gabagabeeyaan isgaarsiinta hormuda amaad nagaana oo dhiniga teleefanada isgaarsiinta noosaacidaasi walise saas oo kalese gaaranka mahad naga ee farsamo yaqaanka inta badan barnaamijkun dhabar adeeg badan muuji maxamed xuseen b k wali kale oo mahad nagay guddiga garab walaal iyo tiim kale oo ka istuudiyaha korneero ku hayan iyo agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shaceeb oo tartanka oo kusoo najuudi badan geli guutaan barnaamijka inta gabagabeena bahda garab walaal shabakada warbaahinta warsan iyo jaamacadda b i u dhammaantaan waliba sinka kutabaana hunturma caafimaad leh insha allah